halkana taayaroo kale ubaahanta in halkan tanyaro وأصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال أما بعد kitaab salaad baynu ku dhex jirnay min kitaab sunan النسائي صaxiixu sunan النسائي النهي can rafci الbصr إilى الsamaaءi fi الصلاة waxaa la naahiyoo la diiday rafcu lbasar in indhaha loo qaado ila samaa'i xagga kore fi salaa markuu qofku salaada ku jira inuu indhaha cirka u talligu u taago waa la diiday mawdica sujuud wuxuu eegayaa halkaa uu ku sujuudsan yahay buu eegayaa qofku aadaabtuna waa sidaa weeye si aanu shaydaanku uga faa'iidaysan can anas ibni malikin ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala rasuulka ilaahay baa wuxu uhi maa baalu aqwaamin dadka qaarkood arrinkooda waa maxay yarfacuuna absaarahum ila asamaa indhahooda cirkay u taagayaan fii salaatihi markay tukanayaan fashtadda wuu adkaaday qowluhu odhaahdii uu fii daalika hadalkaa nebigu lahaa aad buu ugu celceliyey oo macnaha wuxuu muujiyey inuu waxani dhib leeyahay xataa qaala jeeruu nebigu yidhi layantahunna can dalik arrintaa way iska dayn oo way iska dayn aw hadday dayn waayaana latukhdafanna waxaa la dhufan doonaa oo laga dhex qaadi absaaruhum indhahooda ama ilaahay indhuhu ka dhufan oo way indhabeeri ama way iska dayn khushuuc la-aanta noocaas oo kale ah ha la yska ilaaliyo marka ma sheegin qofka indhaha kor u qaadaa inuu sujuudu sahwi la imanayo waa ficilada yaryar wanaagsanayn laakiin aan sujuudu sahwi hadduu qofku la yimaado lala imanayn can rajulin min asxaabi الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam nin asxaabtii nebigaa waxaa laga wariyey magaciisa bayaan la sheegina mar hadduu asxaabi yahay waa caadilo waa looga qaateen xadaahu xadiidka waa sheegay ninkaasi wuxuu warramay annahu samica rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul nebigi ilaahay odhanayuu maqlay iida kaana axadukum fi salaa midkiin dad yahow hadduu salaada ku jiro falaa yarfac basarahu ila asamaa yuu indhihiisa cirka u qaadinuu cirka eegin an an yultamaca basaru makhaafata an yukhtalasa basaru ka cabsi laga cabsanayo ama uu ka cabsanayo indhaha in laga dhufto yultamaca waa bimacnaa yukhtatafa wa yukhtalasa ayuunbay la macnatay basaru isagoo ka cabsanaya ha ka cabsada in indhihiisa la dhufto oo laga siibu aragaba waayo marka arrintaasi dee waa xaaraan kol hadduu nebigu saa u sheegay calayhi salaatu wasalaam baabu tashdiidi fi liltifaati fi salaa waxa iyadana aada loo adkeeyo oo loo diiday baaladaymoodka salaada dhexdiisa hareera eegeega sida dacwada bahasha la yidhaahdaa ay hareeraha u eegeegto markay soconayso hardafayso saas oo kale inaad baaladaymoodka badisa maya iyo inaad yarayso toona hareerahaba ha eegi ilaahay baad hor taaganta ka xishood inaad kasii jeedsato can caaishata qaalat waxay tihi sa'altu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam nabiga waxaan weydiiyey can ililtifaati fi salaa salaada marka lagu jiro hareera eega faqaala wuxuu ihi ikhtilaasun macnaa haada kaasi waa ikhtilaasun dhufsasho uu dhufanayo yakhtalisuhu shaydaan shaydaankiibaa wuxuu ka dhufsanayaa min asalaati salaadii waa halqaf goosasho shaydaankiibaa kolba kusoo boodaya qofka waslad buu goosanayaa salaadiisa siyaabuhu u goosanayana waxaa ka mid a jeedinta uu qofka jeedinayo markuu xaggan u jeediye inbuu dhuftay ajrigii haddana xaggan u jeediye in kaleu dhuftay yakhtalisuhu shaydaanu min asalaa markaa wuxuunaad ku xisaabtantaa salaadaadii oo dhammaystiraydoo kolba in laga dhufanayo waslad la goosanayo diidmadaasuu saaray nebigu calayhi salaatu wasalaam in la iska ilaaliyo wey haddana waxaa lagu yidhi baabu ruksati fi liltifaat waxaa la ogolaaday in hareeraha in la eegi karo yamiinan wa shimaalan midigta iyo bidixda fi salaa markuu qofku salaada ku jiro xaaladahan la soo wado oo kale waa loo ogol yahay qofku inuu midig iyo bidix eegi karo can jaabirin anahu qaala wuxu uhi ishtakaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigaa bukooday bashar buu ahaayay ile bani aadam aho waxa bani aadamka soo gaadho o dhami isagana wuu soo gaadhayaa a kii hore un baa isku mid yihi abi caiya soo maa abi caiya iyo ka hore caaisha waa isku macna wa waraahu wa huwa qaacid ishtakaa rasuulu llahi fasalayna waxaanu ku tukanay anagu waraahu gadaashiisa wahuwa qaacid isagoo fadhiya nebigoo fadhiya ayaanu anaguna xaggiisa dambe ku tukanayn wa abubakrin yukabiru allahu akbar buu leeyahy abubakr yusmicu sala yusmicu nnaasa takbiira dadka wuxuu maqishinayaa nebi maxamed allahu akbartiisa ummadda rasuulkaa tukinaya abubakarna wuxuu qaadanayaa dawra tabliiq waa mubalig uu gaarsiinaya faltafata ilayna nebigu hoostuu naga soo yaro eegay saasuu noo soo eegay fara'aanaa qiyaaman wuxuuna arkay annagoo taagan fa ashaara ilaynaa wuxuu noo tilmaamay uu noo gacan haadiyey fadhiista fadhiista fadhiista faqacadnaa waanu fadhiisanay fasallaynaa bisalaatihi qucuudan waxaanu ku dayanay salaadiisii annaga oo fadhina falamaa sallama qaala markii uu salaamo naqsaday uu fadhigu ku tukaday annagana fadhiga ku tukaday bua fadhigii baanu ku tukanay markuu salaamo naqsaday buu yidhi in kuntum aanifan in kuntum waxaa ahaydeen aanifan goor dhoweyto tafcaluuna kuwa sameeya ficla farisa waruum labada qolee reer faris iyo reer ruum waxay samayn jireen oo kalea samaynayseen goor dhoweyto waxaa samayseen labada ummadoode gaalada ah ee qolana faris laydhaa qolana ruum waxay sameeyaan oo kale oo maxay ah yaquumuuna calaa mulukihim waxay isdul taagaan madaxdooda yaquumuuna way istaagaan calaa mulukihim madaxdooda isdul taagaan markay nidaamkooda iyo brotocolaadkooda iyo waxaa wadaan wahum qucuud madaxduna fadh iyagoo fadhiya madaxdu way fadhiyaan dad shaqaalaah iyo kuwo hor hor ordoo hareera orda iyo waxaasunbaa qotoma oo taagtaagan u hareerahooda falaa tafcaluu ha samaynina anigu ma ihi kii noocaa loo samayn lahaa wey anigu addoon ilaah mutawaadicaan ahaye ila fadhiisto oo aan mar iswada taagno isku mid noqon itamuu biaimatikum ku dayda imaamyadiina itamuu biaimatikum imaamyaashiina dadyo ku dayda idin tukinaya salaada in sallaa qaa'iman fasalluu qiyaaman imaamku hadduu taagnaan ku tukado idinkuna taagnaan ku tukada wain sallaa qaacidan fasalluu qucuudan hadduu fadhi ku tukadana fadhi ku tukada taadee hore aynuusoo marnay oo berigii hore ay ahayd oo waktigii dambe waa la ogolaa inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ummadda fadhi ku tukiyey markii uu sii dhimanayay taasi waa baab kale iminka waxaynu uga jeednaa nebiga hoosta ka egay qoladan marka kolka xaaladu baahi timaado loo baahdo oo kale ama maslaxadda salaada qofku dhinaca weegi karaa hadduu shakiyo taloma ragcaddii afraad baan sawaatii saddexaad oo ilqoodha uu ka yaro eego in yar saa u marooriye qoorta balaaye maleh waa baahidan oo kale waa baahidii salaada taas can ibni cabbaasin qaala wuxuu uhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama nebigu waxau ahaa yaltafitu wuu eegi jiray fii salaatii markuu salaada ku jiro yamiinan midigtuu eegi jiray wa shimaalan bidixduu eegi jiray laakiin waa maxay walaa yalwi cunuqahu qoortiisa uma leexinaynin khalfa dahrihi dhabarka xaggiisa xaggaa dhabarka qoortu dee ilan markeeda horeba dhabarka uma laabantee ilaa garabkaunbay jeesan kartaa iyo ilaa bidixda labada garab unbay dee la sinmi kartaa markaa qoorta muu leexin jirin wey tani markaa way ka sokaysaa waa ishii uun isha oo ilaa xiribteeda koonaha uu wado waa ilqoodha tan ay soomaalidu idhaahdaa isagoo saa u taagan inuu dhinacaa ka eego dhinacaana ka eego oo ishii uba xaggaana ilaa intay u libdhi karto xaggana ilaa intay u libdhi karto dabcan way ka sokaynaysaa qoortu halkay gaari lahayd laakiin inuu qofku isha rogrogo taa weeye tani mar hadduu kuri walaa yalwii cunuqa khalfa dahri iltifaatkaa hore markaa manhigaay waa ka qoorta la leexinayo laakiin hadduu qofki ishiisaa u yala duwo iyadu ma ma gaadhaysa halka waxyaabahaan sujuudu sahwiga keenayna wey hadday qofka ka dhacaa ile baabkaynu kusuji ku jirnaa waa baabkii sujuudu sahwiga ayaa waxyaabaha keena baabu qatlilxayati waalcaqrabi fi salaa abeesadii iyo hangaralihii oo salaada dhexdeeda lagu dili karo abeesadu waa maska buuran ooyada maska caqrabkuna waa dabaqa looca ama hangaralaha baharka la ydhaah ee isaguna sunta leh qaniyada kulol inkastoo aan u gaadhsiisnayn kuwan maska iyo abeesada iyo isba sun buu leeyahy waa min waxaa loo tixgelinayaa un salaatu lkhawf baabkeed salaadii cabsida unbay baabkee dhaqdhaqaaqa halkan la samaynayo waa dhaqdhaqaaqii la saamaxay qofku marka uu cabsado salaada dhexdeeda cadow iska difaacayo ama colow wax xoolihiisa kala hadhayo saas oo kale can abi hurayrata qaala wuxu uhi amara rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu faray ummadiisa biqatli lswadayni labada madmadow in lagu dilo fi salaa salaada dhexdeeda iyana way madowda abeesadu da sunbay la madowda isaguna waa madowya xagga dabadiisa marka laeego sunbaa ugu jira maaba laga yaaba tii saxraaga ku noolayd inay kalarkaa lahayd midabkaa inaga tan dee ciidda ku noole mala waaba midab nooc kale eh angaralaha dabaqalooca iyo abeesada labadaba iyadoo salaada lagu jira haddii la arko waa la dili dhaqdhaqaaqaana waa la saamaxay marka waxaa halkaa kaaga muuqanaya xayawaan kasta oo baariya oo wax dhibaya kor haddii la salaada dhexdeedii ha lagu jiro marka laga baxsanyana waa la dili waayo dee xarb iyo dagaal buu ku jiraaye inaguna xarbul istibaqaasaynu la gelaynaa oo waa kaga horeynayna waxaa laga eegaa mas iyo abeese halkan ku jifa waa inuu wax qaniino un dee shaqo kale ma hayo can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam amara biqatli lswadayni fi salaa laakiin lama sheegin sujuudu sahwi eeg intoo la dilo hala sujuuda mu odhan nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa baabkii dee kuguma sheegna laakiin xigbadu halkan ugu sheegay baa taas xamlu xamlu sabaaya fi salaati wa wadcuhuna fi salaa sabaaya sibyaantii waa caruurtii yaryarayd oo la xambaaro fi salaati marka salaada lagu jiro waxaa la ogol yahay oo aan mamnuuc ahayn ciyaalka in la qaadi karo wa wadcuhuna marna la dhigi karo fi salaati macnaa xamluhuna fi salaa wa wadcuhuna fi salaa ciyaalkii inaad salaada adow ku jiro qaadi karto marna dhigi karto marka waxaa laga faa'idaysanayaa wiil iyo gabadhba inaanay ciyaalku nijaas ahayna daahir yihiin wa kullama kalaba tanajusuhu fahuwa daahir waa qaacida odhan jireen fuqahadu wax kastoo aana waa inuu nijaasoobaa waa daahir shaygu hadduu aana u dhowya inuu nijaasoobaa ama nijaastu ku badan tahay waa daahir nijaas baa ku badan kumuu nijaasoobin xataa tataxaqaqa najaasatu jeeroo la arka nijaasnimadiisa shaarica qofkii ka shaqaynayay kii hiliblaha ahaa kii iska yara xanuunsanayay ilmihii yaraa dadka noocaas oo kale a qofkii kaadidu iska sii daynayay jeeroo ay xaqiiqo noqoto in jidhkiisi iyo maradiisu ay nijaas yihiin wixii ka horreeya waa daahir ilmaha yar looma istijeynayo caynkan muhaynayo waxaaba looma eeginayo waa la xambaari taas waa mid dhaqdhaqaaqa noocan oo kale ina salaada waxba ma yeelayo sujuudu sahwina ma keenayo mamnuucna ma ah ciyaalkuna masaajidka way soo geli karaan haddii ay hayaan cid dabdinayso haynayso si aanay ummadda salaada uga dhigin ilmaha yar in la baro masaajidka iyo salaada laga fahmi wiil iyo gabadh mid kastaba ha ahaado daaqadaabay ka tuuri soomaalida qaarkood gabadh yaroo la sita hadday arkaan oo masaajidka dhexdiisa la wado laakiin nabigu inantan awogowya wuu sitaa sala allahu calayhi wasalam waxaa laga faa'idi doonaa wiilkiiyo gabadha labadaba isku si loo naxariisanayo nebiguna naxariistu ciyaalka u naxariisanayna waynu arki ilmaha dashiiyo kaadawowga u tahay waa isku mid kainankaaga uu sii dhaliyo kainantaadu ay sii dhashay labada waa isku mid can abi qataada ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam kaana waxaa yusallii wahuwa xaamil yusallii wuu tukanayaa rasuulku wahuwa xaamilun umaama inantii yarayda umaama isagoo sida abulcaas ninkii la odhan jiray baa dhalay hooyadeedna waa inan nebi maxamed oo saynab umaama faidaa sajada wadacaha tarjamadeedana mar horeynu soo sharaxnay cidda guursatay carruurtay sii dhashay iyo taariikhdeedii ka dambaysay faidaa sajada wadacaha markuu sujuudo agtiisuu dhiganaya waidaa qaama markuu kacayana rafacaha wuu qaadanaya iska xambaaranaya tusaale wey wax sujuudu sahwigana may keeni can abi qataata qaala ra'aytu nabiya sala allahu alayhi wasalam yawmu nnaas saxaabigana wuxuu nebi maxamed indhahan saaray isagoo dadka imaamu ah wahuwa xaamilu umaamata binta abilcaas umaamadii yarayda ina abilcaasa inantiisu dhashay wuxuu ku sitaa calaa caatiqi degtiisa xaggaa degtuu saaray garabka iyaduna iska haysataa fa idaa rakaca wadacaha markuu rukuuco ila uu foorarsanaya dhulku dhigaya wa idaa faraqa min sujuudihi markuu sujuudda dhammeeyana acaadaha intuu soo qaadaaday iyaduna qabsanaysaa dabeetana degtiisaasuu saaraya iska taagan yahay iyana degtay u saaran haysataa waaya nabiga calayhi salaatu wasalaam shaaric buu ahaayo ummadda wuxuu u tilmaamayaa in arrinkii isbedelay jaahiliyadii iyo habliin nilici jiray iyo dadkii la tuuri jiray baabulmashi amaama alqiblati khuban yasiira baabulmash socod buu baabiyey in loo socon karo ama iyadoo loo socday amaama alqibla xaggaa qiblada kaa horeysa khudan tallaabo yasiiratan fudud dhinacaa jihadaada qiblada tallaabo iyo laba fudud inaad u qaadi kartaa lagu ogoliyay salaadii inaanay ku jabayn sujuudu sahwina lagaa doonayn daliilkiina waa kan can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi istaftaxtu lbaaba albaabkaan idhiiga fur albaabkii baan doonay in la furo warasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama yusallii tatawuca rasuulka ilaahayna salaad sunna abuu tukanaya waalbaabu cala alqibla albaabkuna qibladiisuu yahay halkan uu jeedo ayuu albaabkuna u jeedaa famashaa can yamiini dhinaca midigtuu dhaqaaqay aw can yasaarihi ama dhinaca bidixda ayuu tallaabo u qaaday fafataxa albaaba albaabkii buu furay uma rajaca ilaa musallaahu wuxuu ku soo noqday halkii uu ku tukanayay ile albaabkii markuu hortiisa yahay hadduu dee tallaabadii albaabka ku qaado waxa dhacaysa isigiiba isku gudbaya albaabkii laakiin markuu dhinaca bidixda dhinaca midigta u tallaabsado albaabkii dee gaabuu ku furaa buu baneeyey hadduu dhinaca bidixda u tallaabsadana albaabkii dariiqo uu ku furaabaa jirta oo inuu kasoo laabmi karo macnaheedu waxa weeye intuu soo tallaabsaday buu albaabkii iga furuu dabeetana dib u tallaabsado halkiisii istaagay waa nebigiiyo sunno tukanaya oo xaaskiisii albaabka garaacday ka furay uun laakiin midhka meesha shardiga la xidhay waxa weeye albaabkii xagga qibladu ka xigay marka waxaan la ogolayn qofku inuu qiblada ka jeedsado ama bari ama galbeed ama xagga dambe uga jeedsado xaggaa hore hadduu sii socdo uu iska soo socdo dhib male oanu rukuuc samaynin barina u jeesan galbeedna u jeesan qibladiina ka jeesan tallaabadaa hore uu sii qaadiyo taa uu dib usoo qaaday balaayo male baabu tasfiiqi fi salaa sacaba dhabashada salaada dhexdeeda sacaba la isku dhufto salaada dhexdeedaa la sheegi inaana iyaduna salaada waxba yeelayn sujuudu sahwina la keenayn can abi hurayrata can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala atasfiiqu lirijal atasbiixu lilrijaal subxaan allahi da raggaa leh waatasfiiqu lilnisaa sacabkoo la isku dhuftaana wuxuu usugnaaday dumarka goorma fi salaa marka salaada dhexdeeda gacantaa beerkeeda iyo takale dhabarkeedaa la isku dhufan labadooda cadcad markaa la isku dhufan maayo عن أبي هريرة قال رسول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التصبيح للرجال والتصفيق للنساء من الفرق بدن بحديث كنا وصلنا ونغضي هل كم حوك أنا يوم ficil dheeraada oo sujuudu sahwi keenayn weeye التصبيح في الصلاة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التصبيح للرجال والتصفيق للنساء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التصبيح للرجال والتصفيق للنساء باب البكاء في الصلاة ثلاثة دحدة دي ولا أوي كراه قفك خشوع ولا أوي كراه وهين تأثيره ما كتشبين يسا صلاة وهين تأثيره dabcan waa siyaado salaadii kusoo korodhae sujuudu sahwi inay keenaysa lama sheegin can cabdillaahi bni shakiir qaala ataytu nabiya sala allahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay baan u imid buuhi asxaabigan wahuwa yusalli iyaduu tukanayo walijawfihi iyada oo gudihiisana uu u sugnaaday aziiz guux kurh kurh ka aziizilmirjal dheriga kurkudhiisoo kale ah yacnii yabki waa ooyaya hinfaadhi iyo hifhif ayuu leeyahay oo dherigu dee adiga arko markuu aada u kulul yahay buuyaa markaa codad buu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam cod ka soo noqnoqonaya dheriga karka kulaylkaa ka keenay baa layihi oo intana nebiga calayhi salaatu wasalaam kulaylka naarta ka keentay iyo ilaahay weynaantiisa iyo cabsida cabsida cabsidu kulaylka leedunbaa oohintiiyo codkan ka keentay rasuulka marka ma jebinin oohintaa nabiga calayhi salaatu wasalaam khushuuc cabsi daraaddeeduu la ooyay salaadiisii waxba ma yeelin waana khushuucdii ilaahay uu faray unbaa keentay waladiina hum fii salaatihim khaashicuun taas markaa sujuusahuna lama sheegin inuu la yimi baabu lacni ibliisa watacawudi billaahi minhu fi salaa baabu lacni ibliisa ibliis oo la nacdalo fi salaati salaada dhexdeeda ayaa la sheegaya iyo watacawudi billaah iyadoo ilaahay laga magan galo laga dayrto minhu ibliis fi salaa salaada dhexdeeda labada arrimood oo la isku daro isticaada iyo tacawud waa isku macno addoonkii oo salaada ku jira oo ibliis ilaahay ka magan gala oo magacii ibliis soo qaada oo isticaadadan akhriya oo salaadii ku jira oo siyaadadaa la yimaada oo aan salaadiina waxba noqon sujuudna la farin baynu haynaa marka waxyaabaha sujuudu sahwiga loola imanayaaba way koobayn waxaan oo dhan kol haddaan sujuudu sahwi loola iman can abi dardaa qaala qaama rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama yusalli nabigoo nabigaa istaagoo tukanaya fasamicnaahu wuxuunaanu maqalay rasuulkii tukanaya oo yaquulu leh acuudu billahi minka uma qaala alcanuka bilacnati illahi halaaan intaasuu leeyahy acuudu billahi minka ilaahay baan kaa magan galay uma qaala haddana wuxuu ihi alcanuka bilacnati illaah waxaan ku nacdalayaa nacdashuu ilaahay ku nacdalay ama waxaan ku nacdalayaa ilaahay oo ku nacdalay daraaddeed mar hadduu ilaahay ku nacdalay anna ku nacdalay saddex jeer buu ereygaa ku celiyay intaa kuma daynine qowlkaa ficil buu ku darayoo wabasata yada gacantiisuu hore u fidhiyey kaannahu waxaaba la moodaa yatanaawalu shay-an inuu wax soo qabanayo gacantiisiina sidaasuu soo yidhi sidii cid wax soo qabanaysa oo kale yatanaawalu shay-an qofka isagoo laacay tiigsaday shay soo qabanaya oo kale qowl iyo ficilkaasi isku daray adag weerar iyo weerar celis baa ka dhacay falamaa faraqa min asalaa markuu rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalam salaadii dhammeeyey waxaanu nihi qulnaa yaa rasuula allah rasuulka ilaahay qad samicnaaka waxaanu ku maqalay taquulu fi salaati shay-an salaada dhexdeeda dee waxbaad ku dhawaaqday taquulu fi salaati shay-an markaad iminka salaada ku jirtay dee waxbaad ku dhawaaqday lam nasmacka aanaan ku maqal taquuluhu qabla dalik iminka ka hor adoo leh dee hadal baad tidhi aanaan hore kaaga maqal markaad salaada ku jirtay kow wara'aynaaka waanu ku aragnay basata yadag adoo gacantiina fidhiyey maxaa soo kordhay hadalkan iyo ficilkani muxuu ahaa qaala wuxuu uhi ina caduwa allahi ibliisa cadowgii ilaahay ibliis baa jaa-ay la yimid bishihaabin min naar qori naara qori holcayoo naaru sanka iga soo geliyey bishihaabin min naar qorigu marka uu noolayska yahay ee afkiisa uu dab leeya dabadan la yarhayo ayuu shihaab la ydhaa holcaya ibliisna waa aabihii jinka iyo shaydaanka labadaba isagaa dhalay bay dhahen qoliyuu abtiriyey marka haddii uu jaankuna waa aabahood bay idhaah mararka qaarkoodna jinka asala bay dhaha kaana min aljinni ayuu ka tirsanaa ama uu ka farcanaa ama uu ka tirsanaa fafasaqa can amri rabbi marka waktigii hore kuwuu dhalayna jinka ayay yihiinoo muslin iyo gaalaba way yeeshaan bay dhaah waktigii dambe nacda nacdasha buurbuuran lagu daadiyey kuwuu dhalayna shaydaan baa la yidhahdaa waa shar uun wax islaambaba ma leh waa siday u yidhaahdeene abtirsiimadaa daliil badan uma hayneen falamaa faraqahaa liyajcalahu fii wajhi si uu naartaa wejigayga usoo dhigo liyajcalahu fii wajhi si uu wejiga iga soo geliyo nacasnimadiisa nabigi ilaahay buu soo doontay faqultu waxaan ku ihi buui acuudu billahi minka alaaa alaaa maraad baan saddex jeer baan sidaa ku idhi uma qultu waxaan ku ihi markuu tegi waayo alcanuka bilacnat illaah falam yastakhir mabuu joogsaninba alaaa maraatin saddex jeer markii aan ku celiyey buu joogsan waayey uma aradtu waxaabaan doonay markuu iga joogsan waayo nacdashaa iyo isticaadadaa ku joogsan waaye an aakudahu inaan dhab siiyo ayaan doonay ibliis baan doonay buu nabigu inaan qabto wallaahi baan ku dhaartay lawlaa dacwatu akhiina sulaymaana walaalkeen sulaymaan rabbi barigiisii haddaanu jirin ilaahay uu hore u baryay la asbaxa wuxuu noqon lahaa mawhuuqan mid la xidho bihaa tiirkan saariyadan bihaa damiirku wuxuu noqonayaa saariyadan tiirkan tiirkaasaan ku xidhi lahaa yalcabu bihi si ay ugu ciyaaraan ama iyadooy ku ciyaarayaan wildaanu ahli lmadiina ciyaalka madiina ciyaalka madiinaa ku ciyaari lahaa anna halkaasaan ku xidhi lahaa mid la arkaa buu noqon lahaa saasaan uga adagahay laakiin dee nebi sulaymaan baa ducaystay oo yihi wahablii mulkan laa yanbaqii liaxadin min bacdi milki cidi aanay iga dambaynisi siduu doonaba isagu ha uga jeedo marka maamul uu ahaa jibankii iyo shayaadiintaoo gacantu ku dhigayay qaar wuu xidhayay qaar wuu casilayay qaar wuu saas oo kale marka ducadaasi si ay halkeedii ugu dhacdo oo aan looga daba tegin baan u daayay marka halkaa waxaa laga muu laga arkayaa inuu jinku dee tashakuli karo isbedbedeli karo jismun latiif isagoo ah jiri naga duwan haddana inuu isu egeysiin karo bani aadamka oo kale waxaynu ka faa'idaysanaynaa dhibkiisuna inuu aada u badan yahay oo ka nebi maxamed u badheeree soo weeraray adiga har buu kuu jiidi adigoo qalbi laxooxahoo iska liida dee xaguu kula maraya dad buu kusoo odhanaya markiiba kula kacaya ilaa aada garan weyda waxaa tukatayba waxa aynu ka faa'idaysanaynaa xadiidka isticmaalka jinka iyo shayaadiinta iyo cafaaridda inuu xaaraan ka yahay muslimka nebi maxamed baa adeegsan lahaa calayhi salaatu wasalaam markaa hebel rawxaan buu leeyahay ama heblaayo jinun bay isku shaqaystaanoo waxba ka socon maayaan waxaas waa waxaan banaanayn wey xaaraana markaa sixirka iyo falka iyo daaweynta iyo madiidada iyo qataarka waxaasoo dhan marka la isku daro waa adeegsi shayaadiinta la adeegsaday wadooyin la marayba markaa mar hadduu nebi maxamed adeegsan waayo yihi arrinkaa halkaa sulaymaan buu ku joogay oo isaga aan loo ogolayn mid muslinana ma adeegsan karaysa mid gaalana lama adeegsan karayo in wax la dilana looma adeegsan karayo in wax la daweeyana looma adeegsan karayo qaar iminka waddankeena joogunbay dadku ku sunsumayaan oo lagu odhanaya ninkaasi shaybaar buu qaadayaa oo dabeetana daw wuu qorayaa dhakhaatiirta tegay dawadoodii oo kale dhiiggiina wuu baadhay dee waaya halkuu ku baadhay meelunbuu yarogeliyey meesheeday ahay dee mooji waa shaybaar aan la arkaynin kii baadhay dawo aan laga arkaynin meel laga keenay marka ha ku xiiqine shaybaarka iyo dawadaba dadka hayee cilmiga maadigaa yaqaano kala xidhiid dariiqadaas waa in wax saa laysu daweeyaa waa khuraafaad waxyaabahaasoo markaa dee aan iminka mawduuceenan ku jirin baa ah waxa laga faa'iidaysanaya xadiidka iyo ta uu halkan u keenay hadal siyaada iyo ficil siyaada oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam salaada dhexdeedii uu sameeyey oo aan midna sujuudu sahwi aanu ka samaynin marka qofkii haddii khatar noocan oo kale ahi ay ku timaado inuu isdifaaci karana waynu ka faa'iidaysanayna sida axaadiista hore baa aynu kusoo aragno alkalaamu fi salaa salaada dhexdeedii oo la hadli karo ayaa la sheegi ama hadalka salaada dhexdeeda dhaca intiisa la saamaxay iyo dadka loo saamaxay qofkii cudurdaar le baa loo saamaxay hadalka salaada dhexdiisa berigii hore hadalku inuu banaanaa markii dambe hadalkiibaa la joojiyey qofku marka uu tukanayo cunno iyo cabid iyo dhaqdhaqaaq iyo hadal intaba waa ka sooman yahay haddaba hadalkaasi dadka qaarkood hadduu ka dhaco sida maalan sida qofkii oo isilowsan faataxa akri buu sidhoo dee hadal uu ku buuxsanaan buu daldalay qof buu la hadlay ay murmayeen ama isagoo is-ilowsan waa khata taasi ama isagoo isilowsan buu wax ku dhawaaqay ama jahli buu waxaani uga yimi waa xaaladaha qofka loo cudur daaro ama salaadii oo la moodayo in laga baxay ayaaba hadal la isweydiiyey hadallada la isweydiiyey markaa salaadii baa la moodaya in laga baxay dadka qaarkood moodaya xaaladahaasi cudurdaar baa jira wixii aan sharcigu iyo axaadiidtan saxeixa ay ku soo aroorin in qofka lagu cudurdaarayo inuu qofku hadlo waa la diiday hadalka mamnuucana dee waad garanaysa ilaa salaada intanuu ku jiraba qofku wuu hadlaya ereyga hadal ayaa laba macno loo isticmaalaa midi waxa weeye codkan afka ka soo baxa sida ibnu malik dee cilmiga luqada marka uu tacriifinayo waxaa kalaam loo yaqaana kalaamuna lafdun mufiidun musnadu ism waficl uma xarfu ilkelim waaxiduhu kalimatu wlqowlu cam waxaa u kala abtirinaya waa hadalkii soo baxaya kaa hadal waa la ydhaahdaa hadal waxaa la ydhaha kalaamu bimacna takalum kalaamu bimacna mukhaaaba waa hadal oo cidaad markaad cid la hadlayso eed cid la sheekaysanayso ama cid toos ula hadlaysana kalaam baa la ydhaha waa ismu masder halkaa lagu isticmaalay marka tan iminka looga jeedaa ma aha qofku wuxuu afka ka odhanaya o dhan ee waa la hadalku qof la hadlayay si toos ah ila hadalkiibaa saddex qaybood ka kooban mukhaaab hayba takalum midi waa mutakalimo waa qof isagu hadlaya iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin qofkiiba hadlaya midna waxa weeyaan oo dee faatixadii akriyay midna waxa weeyaan hayba waa adigoo hadlaya laakiin cid ka waramaya ama cid baad u ducaynaysa ihdina siraada almustaqiim siraada aladiina ancamta caleyh ama allahuma kfir lahu wacaafihi wacfu canhu qof baad u ducaynaysa taasina waa hadal laakinahu hayba waa mid maqan iyo mid la yidhaahdo khitaab marka ka salaada dhexdeeda la diiday saynu horeba usoo sheegnay waa khitaabka axaadiidta soo socotaana ku cadaynaysa hordhaca baabka waxaynu u samaynaynaa muxtawaha axaadiidta soo socotaa waxay koobsataa sidaas qofkee loo cudur daaray hadalka la diiday iyo ka la ogolaaday waa kee qadarka la saamaxay maalan kaa salaada dhexdeeda oo kale ee salaadii masaxan tahay mise way qaldantay laysku weydaarsanayo ilaa lix eraydaa la ogolyay ilaa lix eray wixii gaadha iyo wixii ka yar yuctabar faslan qasiira waxaa loo tixgelinayaa gaab kooban oo la ogolyahay laakiin haddii uu hadalkii lix eray dhaafo inta laysweydaarsanaya yuctabar anahu awiil faslun awiil bay u yaqaanaa fuqahadu waa wax salaadii soo dhex galay oo kala fogeeyey marka dib baa loo soo bilaabaya waaya ilaha wey can abi hurayrata qaala wuxuu uhi qaama rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama ila salaa nebi maxamed salaada u kacay wa qumnaa macahu anaguna waanu isla taagno waanu ukacnay salaada faqaala acraabiyun ninun baa wuxuu yidhi reer miyiga wa huwa fi salaati isagoo salaada ku jiru ninkan reer miyigii wuxuu yihi allaahuma arxamnii wa muxammadan ilaahu anigiyo nebi maxamed noo naxariiso walaa tarxam macanaa axadan labada yadana cid kale ha ku darin cid kalood u naxariisataa ilaahay ow yay jirin labada yadaasuu naxariistaada ku gooni yeel falama salaadii baanu ku jiraa ogow falamaa sallama rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam markii uu nebigu salaamo naqsaday qaala lilacraabiyi ninkii reermiyiga ahaa wuxuu ku yidhi laqad taxajarta waasican waxaad soo koobtay naxariis ballaadhan ila ilaahay qur-aanka waxau uhi waraxmatii wasicat kulla shay naxariistaydu shay walba way ka ballaadhantay buu ilahay ilahay naxariistiisu way ballaadhantay laqad taxajarta waasican naxariis ilaahay oo waasic ahayd ba dee labadeena inagu soo ururisay shayga waasicina waa maxay yuriidu raxmat allahi caza wajal ilaahay naxariistii soo ballaadhnayd hebelow dee waad soo koobtay dee lama soo koobo arrinku mid labadeena inagu kooban wuu ka ballaadhan ilaahayna dadka uu fidiye way badan yihiin khalqigu u fidiyey marka sax maaha in saa loo ducaysaa wey hadalkani ma jebinin salaadii maadaama ninkani jaahil ahaa oon u haysanin intay hadal inuu intay in jebinaysa uma haysan waa jahligii loogu cudurdaarayay qofka dhowaan buu soo islaamay reermiyiina weliba uu ku darsaday macduur weeye waxaa kaloo muuqanaya asaaliibta ducada inaanay ku jirin noocan oo kale maadaamuu nebigu diiday calayhi salaatu wasalaam imada ilaahay naxariis mutaysatay inaad naxariis u barida weeye naftaadana keligeeda aanad ku koobin usluubkiina waka can abi hurayrata ana acraabiyan dakhala lmasjida buu soo galay fasallaa rakcatayni laba ragcadood ayuu tukaday ninkaas xadiidka dambaa sii sharxaye uma qaala wuxuunu yihi allahuma arxamnii wamuxamada walaa tarxam macana axada faqala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam laqad taxajarta waasica can mucaawiyata bni lxakam asalami qaala qultu yaa rasuula allah waxaan ihi bu rasuulka ilaahayow inaa xadiidu cahdin bijaahiliya wakti dhow baanu jaahiliye kusoo gaadhnay inaa anagu xadiidu cahdin kuwa waktigoodu cusub yahay weeyi xadiidkuna waa cusaybka cahdiguna waa waktiga jaahiliyaduna waa diin la-aanta xadiidu cahdin bijaahiliya jaahiliyad iyo diin la-aan waktigeed baa nagu soo dhowaatay wakti dhow baanu soo islaamay waxba garan mayno naxligeedii iyo nashuushadeedii baa nagu si ah fa jaaa allahu biha bilislaam fa jaaa allahu bilislaam ilaahay diinta islaamku keenay taasi waa mida ogow noo cudurdaar weeyi ninkani wuxuu samaynayaa tamhiid hordhaca wa ina rijaala minaa rag annaga naga mid a haddaanu nahay dadkaa soo islaamay dhowaanta yatadayaruuna waxbay baasaystaan shimbirahay ka faaliyaan tadayur waa shimbirkii oo laga faaliya min adayr xaggee buu u duulay muxuu ku ciyay misuu israaceen miyuu sii jeestay miyuu soo jeestay qofkiiyo mustaqbalkiisii shimbiro duulaya ku xidha qaala markaa nabigu wuxuu ihi daaka baasaysigaasi shay-un waa arrin yajiduunahu ay ka helayaan fii suduurihim laabahooda waa dareen dadku ay laabta ka helaan falaa falaa yasudanahum yuu ka hor joogsanin muraadiyadooda falaa yasudanahum haada kaa la soo sheegay oo ah haada shucuur dareenkaa isaga ahi yuu ka hor joogsan qofka muraadkiisa shimbir baa sidan yeelay iyo qofku dareenka noocan uu helayaa iyo dantiisa ka hor joogsan wa rijaalun minaa buu ninkii rag kalena ya'tuuna alkuhaan faaliyayaashay u tagaan bartaana waan kugu soo kordhiyo dee waan ku weydiiyey qaar baa faaliyaha falalowga xidigiyaha xidaarka curaafka kuwa wuxuu sheeg sheega wax hore iyo wax dambe qaar baa ku warwareega qaala wuxuu uhi falaa ta'tuuhum ha u tegina waa diin la-aane wixii ilaahay marti looga ahaa iyo wuxuu ilaahay xaq u lahaabay dhex gelayaan qaala wuxu uhi yaa rasuula allah markuu labadaa ka dhargay warijaalu minaa yakhutuun qaar kaloo naga midihina dhulkay xariiqaan warijaalu minaa yakhuuun khada yahudu yakhuuun can alard dhulkay xarxariiqaan oo dee falalowgii midi tusbax buu qaadanayaa midi aleel buu ridayaa midi dhulku xariiqayaa midi bahashan ukunta iyo waxbuu qalin marinayaa oona sufiidiyo baa iga muuqda odhanayaa qolaba wax qaala markaa nebigu wuxuu uhi kaana wuxuu ahaa nabiyun min alambiyaa nebi ambiyada ka mida idriis baa lagu sheegay yakhudu dhulkuu xariiqi jiray faman waafaqa qofka uu waafaqo khaduhu xariiqidiisani fadaaka warkuu dhanya waa sax ku waafaqi waayaana ha iska daayo bal waa ogaanaya dee in waafaqiyeen kale shay aan la ogaan karin waxa lagu xidhay waa la iska daynayaa weye nebiganna inuu sidan sameeyo waxay u ahayd mucjisaadkiisay ka mid ahay wixii ilaahay uu wax ka tusayna way ahayd oo dee ambiyada midba sibuu ilaahay wax u tusaa siyaabaha wax loo tusi jiray buu ka mid ahaa inuu dhulka wax laga tuso mid cirku wax ka tusaa mid dhulku wax ka tusaa markaa dhulkaasa wax laga tusi jiray markuu xarxariiqo waa mucjiso nebi baahay dee nebiyadiina dhammaade kaasina teg nebi oo dhammina dhammaa marka cid waafaqaysa oo dee nebigaa khadkiisii waafaqaysaoo daliil lagu sheegay ma jirto iska daayun weeye khadkii intaasi markay kala gaadhuu saddexdaa arrimood ee caqiidada ku saabsan nebigu saxay ninkanna u saxay ummadana u saxay ayuu salaadii la galay nebiga qaala wuxuu uhi wabaynaa ana maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wakti baynaa wakti ana anugu maca rasuuli illaahi fi salaa aan salaada nebiga kula jiruu nebiguna tukinayo id cabasa rajulun min alqowm nin qoladii ka mid unbaa hindhisay kabidsiiyo hindhisay riwaayooyinka qaarkood waxay tilmaamayeen aniguna cashar hore waxaan ku qaatay qofka hindhisa yarxamuka allah la yidhaah ayaan hore u haystay mar hore oo nebiga ka maqlo riwaayooyinka qaarkood baa intaa ku siyaadinaya casharkii buu isleeyahay markaa tadbiiqii oo dhaqan geli salaadii baana lagu jiraa fa qultu waxaan yarxamuka allah allaha ku naxariisto waa intii la isoran jiray marka qofku duceeyo yarxam markuu qofku dhaha alxamdu lilah yarxamuka allah yahdiika allah muslimku saas isugu duceeya wax jira yahay laakiin dee meeshan laguma isticmaalayn salaada dhexdeeda isagu laakiin si caamun buu uhaysay laakiin sheekh aynu ka sheekeynay ibn xasan buu aabaan filaya ahaahiri adugu raggii weynaanta ku bilaabay mid kamid oo cilmiga oo isagoo dee masaajidka joogaa salaad jinaasaa u yimid oo bacd alcasar ayaa may markii masaajidka uu yimi uu isiri sunnihii tuko may uu iska fadhiisay cafwan markaasa kaco laba ragcadood tuko marka masaajidka la yimaado laba ragcadood baa la tukadaa ma sidaasaa labu dha ku siiyey markii dambe haddana yimi jinaasadii markii laga soo noqday bacdalcasarki wuxuusi labadii ay kuu sheegeen tuko labadiiba bacdalcasar isu taaga waxay dhahan ka fadhiisa lama tukadee haddaayoo kale lama tukada adeer waa waktiyadii mamnuuca ahayd ma sidaasaa oo markii hore soo idinkii ii sheegay dee waktigaa sunnaha jaa-isa oo imikana dee waktigan oo kale miyaa la tukadaa waad ka dhacsanta waa la huruufay ninkii le maanta kadib baan la igu canaanan buri cilmi dee waa kii rixlaystee ummadoo dhan wax badan ka badiyay cilmigii macnaha weynaanta culumulhibma markay ka hadlayaan amsaasha iyo namaadijkay soo qaataan culimadu wey qofkoo weynay inuu hadduu rixlaysto cilmiga ka jibba keeni kara qafaalna qiso noocaas oo kalaaba isna la soo gudboonaata yarxamuka allah ayaa laga raacay wuxuu ihi faxadaqani lqawmu biabsaarihim indhahooday qaci ku soo siiyeen qoladii xadaqa waxay igu mudeen alqawmu qoladii tukanayoo dhami biabsaarihim indhahoodii saasaa dee indhahu ma og tahay marna naxariis baa la socota warna waa maca alhuruuf huruuf baa indhaha laga huruufay faqultu waxaan waa hukla ummiyaah waa goblan waa goblanka hooyaday hooyaday goblanta ama hooyadiin goblanta maa lakum tantadiruuna ilay maa lakum tanduruuna ilaya maxaa idinku dhaceeda iga eegteen hadalkiibuu kusii kordhiyey maogta war goblanka hooye hooye ha goblantee maxaa iga eegteen waa hukla ummi oo kale haddii dee maaragtay baabkii muraadaha iyo haadii siyaadadaha lagu dari jiray iyo baabkii la eego waa tacajubi maka la yaab maa lakum tantadiruuna ilaya maxaa iga soo eegaysa labadaasuu israaciyo marka horena khitaab bay ahayd imikana waa khitaab qaala wuxuu uhi fadaraba alqawmu qoladii tukanaysa waxay ku dhufteen biaydiyihim gacmahooda calaa afkaadihim bowdyahooda gacantii bay boodada ku garaaceen falamaa ra'aytuhum markii aan arkay yuskitu yusakituunani inay aamusiinayaan yusakituunani inay aamusiinayaan ilaa waxaa la yidhahda luqadda cod qura la iskuma afkarte ficil iyo qowlba waa la isku afkarta laakini sakatu waan aamusa marka laakini istidraag waxa ay ku tahay wax maxduuf ah markii aan arkay falamaa ra'aytuhum yusakitunanii kan istidraag uma noqon karto oo didda maa mada wixii hore tegay cagsigiisa ayaa istidraag uu yahay marka macnaheedu waxa weeyaan maa takalamtu maa khaasamtu maa khaasamtu lamaan murmin laakinii sakatu markaan arkay inay aamusiinayaan maa khaasamtu lamaan murmina laakinii sakatu dee waan iska aamusa xaggaasay daakhil ku tahay falama insarafa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama dacaanii markii uu nebigu salaadii ka buxuu ihi kaalay biabii wa ummi huwa ilaahay aabbahay iyo hooyadayba nebiga ha ku furto ninkani waa ku farxay nebiga jahayntiisii buu jeclaaday sidii wanaagsanayd wuxu baray buu ku hambalyaynayaa biabi wa ummi ilaahay aabbaha iyo hooyadayba ha ku furto wixii nebiga ku dhicilaa labadaa ha ku ridee markuu salaadii ka baxay buu ii yeedhay koow maa darabanii walaa kahalanii walaa sabanii intaasoo qofka qaldamo lagu sameeyo midda iguma samayn maa darabanii ma garaacin aninka qabsoo afar ku dhufta ma odhan walaa kahalani imana huruufin huruufka ma taqaanaa oo qofka giir la isaga kiciyo wejiga loo ururiyo oo indhaha lagu kululeeyo kor iyo hoos loo eego dee lagaga qaadqaado war maxaad ii huruufaysaa saa qofka la eego waa qaybaha diidmada cabuuska halkaa cabasa watawalla cabasa wejiguu ururiyay ninkii indhaha laanin walaa kahalani imana huruufin walaa sabani imana caay waxa dadku ku sameeyaan qofka qaldamo midna layguma samayn qowl iyo ficil maa ra'aytu maan arag mucalliman qablahu walaa bacdah mucallin ka horreeye mid ka dambeeyey oo axsana tacliiman minhu ka waxbarid wanaagsan maan arag buu nebi maxamed mucallin ka horreeyey iyo mucallin ka dambeeyey oo ka daris wanaagsan oo ka qalbi wanaagsan ma arag buu markaa asaaliibtii dacwadda aynu ka faa'idaysanaynaayo intuu qofku iskari kara naftiisa inuu dabdiyo oo xataa hadduu cadhaysan yahay bal isyaro ururiyo oo xataa haddii la khaldamo uu isku dayo bal inuu dulqaato sidaas waa usluubka fiican weeye oo dhakhtarkuba markuu arko qofkii oo dhacdhacaya ama qaldan ama isagoo qaldan weliba isu haysta inuu hagaagsan yahay inuu haddana si yaroo wanaagsan wax ula wada wey intan wuxuu usii adadkeynayaa dee ragga kale waxay ku sameeyeen iyadoo salaadii lagu jiro ayaabay huruufiga ka qaadqaadeen waa kan iyadoo laga baxana maxaa la samayn lahaa marka wuxuu isbarbar dhigayaa waxay asxaabtu sameeyeen iyo wuxuu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu nebigu markaa yidhi ina salaatana haadihi salaadeedna tan ah waa salaada muslimka tu kale lama sheegin faral iyo sunno labadaba way noqonaysaa ogow ina salaatana haadi waa salaad mashruuca salaadeena mashruuca ee miyirka qabtee muslimku tukado weeye laa yasluxu fiiha shayun min kalaami innaas kuma habboona dadka hadalkooda wax ka midihi laa yasluxu fiiha kuma habboona salaada dhexdeeda shay-un qayb min kalaami innaas dadka in lala hadlo ah muxaadasada iyo mukhaatabada waxaa la yidhaha iyo mukaalamada inaad cid toos ula hadasho weye ta la diidee waa taa waana xaaraam waana burinaysa salaadii la hadalkaas maxay ka koobantahay salaadii inama huwa التصبيح والتكبير وتiلاaوة القرآن wa تصبيح سubحaan الله تكبيr الله أكبر تiلاaوة القرآن iyo qرآaنki o la akriy intaasay ka koobanta eegintaniba waa hadal laakin dee waa hadalkii aynu sheegaynayo aan cid aan ilaahay ahayn lalama hadlayo cid مakhluuqa baan lala hadlay meeshaa yare rasuulka السalaamu عalayka ayuha نبي marka laga ta waay marka waxa isweydiin le salaadu ma intan unbay ka koobantay miyaanu jirin ataxiyaad iyo ducooyin iyo in aan tasbiixna ahayn takbiirna ahayn tilaawatulqur'aan ahayn mee way jiraan ee waa iyadu qayb ka midunbuu nebigu soo qaatay waa isagoo yihi wa amhaalu dalik aw naxwu dalik ayay ka dhiganta altasbiix waltakbiir wa tilaawat lqur'aan wa naxwu dalik kulamaa shuric intii la jideeyo salaada dhexdeed oo dhan idan markaa qasriga noocan oo kalea waxaa la yidhaha alqasru nisbi bay dhaha culamaa lbalaaqa alqasru lidaafina waa la yidhaha waa xasrin koobid dhan walba kama koobna hadalkan inamaadu laakiin dhinac gaara buu ka kooban yahay xasrintani dhinac walba kuma jahaysnee dhinac gaaray ku jahaysan tahay oo ah laysa alamru kamaa tadunnu arrintu saad u malaynaysa ma aha ee asalaada dhexdeeda in la hadli karo inamaa wuxuu yahay keliya atasbiixu watakbiir watilaawat lqur'aan waxa salaada dhexdeeda la ogol yahay waxaad samaysiye waxaad ismootisay ma ahee waa intan marka qasrigu wixii mashruuca salaada dhexdeeda ahaa kuma jahaysna laakiin waa qasri nisbi oo wuxuu ninkan ismootiyunba hadalka laga soo koobaya oo wixii mashruuc ahaa qayb ka mida baa lagu koobaya intii kale iska soo galaysa la soco bur waa sidaas salaadii qaala wuxuu ihi uma dalactu waxa aan doonay u tegay weeye idalaca u eegayna way noqotaa wuu tegayna way noqotaa ogow uma dalactu waxa aan u tegay ilaa markaan salaadii ka baxay baan iska caraabo reerkaygii tegay oo waxaan u tegay ilaa hunaymatin lii in yaroo ari oon lahaa waxaa loo yaqaana arigu markuu yar yahay hayn hayn yaroon lahaa ayaan u tegey tarcaha jaariyatun lii addoonaan leeya baa arigaa i raacaysa wuu caraabo dee arigiibu ka hortegay jaariyaddu la joogta fii qibali uxudin waljawaaniya xagga uxud iyo jawaaniya dhinacoodu daaqaya arigu uxud garana waqooyi bay ka xigtaa madiina jawaaniyaduna waa meel yaroo agteeda ahu arigu meelahaasuu daaqayay maanta arigii baan ka hortego oo nabigii markaan salaadii casar la tukaday wa inii anigu idalactu arigii baan saa u eegay fawajadtu waxaan arkay adiiba yeygii waa ayb ayb ayga baadiyaha la ydhaahdaa yeyga waa aybaadiyood ayga baadiyaha yeygii baan arkay qad dahaba inuu la tegay minhaa arigii bishaatin neef adhiga arigiiba midh baa maqan bahal baa qaatay waan waayay arigii midh baa maqan wa ana rajulun aniguna waxaan ahay wa ana rajulun te ana nin baan ahay min bani aadam ilmo bani aadam un ka mid ay lamalag mahiye aasafu waan cadhoonayaa kamaa yaasafuuna sida ilmo bani aadam u cadhoodaa ficilku sameeyey buu cudurdaar u yara samaynaya wixii berigii hore uu qoladii ku qabsaday buu ku dhacay qudhiisu ee waa laygu xanaaqay ahaa aasafu kamaa yaasafuun dee asxaabtuna waxay u cadhoodeen siduu isba u cadhooday cudurdaarkan isaguu leeyin bay asxaabtuna leeyin arigii baa neef maqan yahay nin oday ari u ah oo ari iska lahoo oday baadiye ah oo islaantii iyo ciyaalka yidhaahdeen maanta daco waa neef cuntay arrinkiisu waa cirka hadda isagka uu ku qayilay lagu qabsan maayo ogow aabbaa qaatay midhkii yaraa la odhan jiro xambaaranayay cidi ku qabsan mayso ma ogola in lagu qabsado laakiin isagu dadka uu laynaya wuxuu ihi fasakaktuhaa sakatan dhirbaaxan kaga soo jaray fasakaktuhaa sakatan فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم في سورة الذاريات سك فسككت فسككتها سكة برباحا اسلك لتشيديو marka qofka qalaadka laga dhufto iyo marka wejiga laga dhufto labadaba waa la idhaahdaa markaasuu dee naxay u arkay inuu qofkan miskiinadee hoos taagnayd ku tacadiyey uma insaraftu ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nabigaan u tegay faakbartu warkii baan u sheegay facadama dalika calay arrintiibuu dushayda ku weyneeyey cadama dalika calay balaayaad ku dhacday qof miskiinabadaad dulmiday dee uu nebigu calayhi salaatu wasalaam wadnuhu soo qabtay faqultu waxaan ya rasuula allahi afalaa actiquhaa dee rasuulka ilah wax kaloo sameeyo garan maayo ma xoreeyaa afalaa actiquhaa miyaanan xoraynayn dee ma xoreeyaa qaala wuxuu ihi ha udcuhaa u yeedh horta inay gaal tahay inay islaam tahay buu kala eegayaayo haddii ay gaal tahayna waa la iska hayn hadday islaam tahayna waa la xorayn udcuha u yeedhaan kula qiyaasa tii aad xoraynaysa inay tahay iyo in kale fa qaala laha rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ku yidhi markii addoontii meel fog laga doonay la keenay ayna allahu caza wajal ilaahay weynaayo wanaagsanaayo xaguu jiraa qaalat waxay tihi fi samaa cirka xagga sare qaala wuxuu ihi faman ana oo aniguna ayaan ahay qaalat waxay tihi anta rasuulu llah sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa qaala wuxuu ihi innahaa mu'minatun ilaahay bay rumaysae kol hadday ilaahayna garatay iyo culuwigiis anigiina ay garatay waa mu'minade faactiqaha xoree sidii buu ku xoreeyey marka xadiidka waxaynu ka faa'idaysanaynaa halkana sheekuu keenay ugu horeyn in kalaamka dhexdiisa qofka jaahilka ah salaadii aanu jebinayn maadaamuu jaahil yahay lagu cudurdaari karo jahliga weliba laba jeer hadalkaasi soo noqnoqday waxaynu ka faa'idaysanaynaa eegmada qofku eegayo ficilada koobkooban uu sameeyey sidiisan oo kale dee asxaabtu way eegeen gacmihiiba boodihiibay ku dhufteen haddana waxba soo celiya lama odhan waxaynu xadiidka ka faa'idaysanaynaa sidaynu horeba u tilmaanay qofka mucallimka ahi inuu yahay qof sida tabiibka oo kale ay habboontahay dadka quluubtooda inuu qabto oo waxyaabaha ciqaabka noocyadiisa kala duwanba uu ka dhowrsado sida tahdiidka oo kale salaadii iyo muxtawaheediiya waxay koobsatay baynu xadiidka ka aragnay waxaynu ka aragnay oo halkan uu nabigu calayhi salaatu wasalaam noogu tilmaamay dadka shaqaalaha in lala saayiro oo shaqaalaha aan lagu tuman laguna tacadiin laakiin loo tudho waayo qofka bani aadamkii marka uu damiir leeyu khata galo isagaaba naftiisu ciilan tahay oo cidhiidhi badan ayaa ay ku jirtaayo waxa lagu samayn doono ayuu aada uga warwarayaa marka haddii laga dabciyo sidhinkii lagu dalici lahaa isagoo kusii dalacnaabe relief buu dareemayaa ama nefis ayuu dareemayaa mahadnaqna iyo garawshiyana wuu bixinayaa marka waxa uu qofku filanayo haddii laga daayo naxariistaasi waxay u kordhinaysaa jacayl ayay u kordhinaysaa majaalka dacwaddana tusaale ayay qisada u tahay waxaynu ka faa'idaysanaynaa addoommaha inuu sharcigu aada u dhiiriyey marka ay had iyo jeer noqdaan mu'miniin ama mu'minaad in la xoreeyo waayo qofkanba markii hore waxaa loo adoonsaday diin la-aan iyo iimaan la-aan intaan la qaban hadduu islaami lahaa de wuxuu noqon lahaa qof aan la addoonsadeen waxaynu ka faa'idaysanaynaa culuwiga ilahay inuu jiro subxaana wa tacaala alle sarrayntiisu aamintu man fi samaa waa ilaahay subxaana wa tacaala oo markaa sarayntiisaasi aanay la mid ahayn ta makhluuq araxmaanu cala alcarshi istawaa baabkeedii oo kale can zayd bni arqam qaala wuxuu uhi kaana rajulu ninba ninku wuxuu ahaa yukallimu saaxibahu saaxiibkiisa uu la hadli jiray shaksigu fi salaati marka salaada uu ku jiro bilxaajati muraadkuu kala hadli jiray berigii hore qofku saaxiibkiisa kusoo kordhee u yimi isagoo salaada ku jiruu kala hadli jiray bilxaaja muraadka markuu mid yimaad war bal iska warrama reerkii siduu aha ma fiicantihin hebel ka warran in yaroo kooban baa loo ogolaa in yaroo kooban bilxaaja muraadka degdega ah calaa cahdi rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam waqtigii nebiga xataa nazalat haadihi alaaya aayadani jeeray soo degtay xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusطaa waquumuu lilahi qaanitiin xaafiduu cala asalawaat xaafiduu cala asalawaati salaadaha ilaaliya buu lahay wasalaati alwustaa salaada dhexe oo casarka ana ilaaliya see xashay dadka badan kaga tagtaaye qaar wax ka daran kaga tagtaana waa jiraane waquumuu isu taaga lilaahi ilaahay qaanitiina idinka oo aamusan mudiiciinana waa lagu fasiray qaanitiina idinka oo aamusan buu halkan asxaabi ku fasiray fa umirnaa bisukuut aamus baana la faray inaanu aamusno maalintaasaa la aamusiyey dadka intii yarayda loo ogolaana waa la joojiyey halkaasay ku xidhan can cabdillaahi bni mascuudin qaala wuxuu uhi kuntu aati nabiya sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed waan u iman jiray ila saaxiibkiibuu ahaa kaag dhowaa cilmiga raggii ka guranaya xokaynaysiibuu ahaa wa huwa yusallii nebigu waa tukanaya fa usallimu calayhi waan salaami jiray nebiga isagoo tukanaya fa yaruddu calaya wuu iga qaadi jiray wacalaykum assalaam ayuu odhan jiray ilaah afku igaga qaadi jiray hadab faataytuhu mar baan u imid fasallamtu calayhi wahuwa yusalli waan salaamay isagoo tukanaya falam yarudda calaya qowl ahaan wuu iga qaadi waayo falamaa sallama markii uu salaamo naqsaday nebigu ashaara ashaara ila alqowm qoladiibuu u ishaarayoo la hadlay macnaha dee ishaaruunbuu siiyey si ama fadhiisa ama dhegaysa si u wargeliyo faqaala wuxuu ihi in allaha caza wajal ilaahay weynaayo wanaagsanaayo yani axdaa fi sala salaadii buu soo kordhiyey wax axdaa fi sala salaada dhexdeedii ilaahay arin wuxuu keenay ina allaha caza wajalla axdaa fi salaati salaadii wuxuu soo cusboonaysiiyey dhexdeeda anlaa takalamuu ila bidikr illah wa axdaa mafcuulkeedii in allaha axdaa fi salaati anlaa takalamuu ila bidikr illah ilaahay wuxuu soo cusbooneeyey salaada dhexdeedii waxay noo cusub inaydaan ku hadal dikri ilaahay mooye wax kale wamaa yanbagii lakum idin mana habboona ina hadashaa wa an taquumuu lilaahi inaa ilaahay isu taagtaan buus ayuu ilaahay soo cusboonaysiiyey qaanitiina idinkoo aamusa wa an taquumuu halkaasay ku cadsan أحدث في الصلاة ألا تكلموا إلا بذكر الله وأن تقوموا لله قانتين إلهي ستاقا إذنكو آمس إنا إذا هذا الكلام جوجسان ذكر ينبع لغو هذا ذكرى ورمير كاسا سوكر ديوغ هذا عبد الله هنا جوابتي وهلاي عبد الله يقول لغا أمسو النبي صلاة دحدي إذا كقادي وهي سلامتي جوابتي وهياه صلبت النبي وأمسي عليه الصلاة والسلام عن ابن مسعود قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد علينا السلام وقتي هرينت أن النبي السلام السلام تنقى قادي جري حتى قدمنا من أرض الحبشة جيران حبشيدا دول كيدا كسو نقناي وهجردي laba jeer ba asxaabtu ay soo noqdeen oo mar wuxuu ahaa cahdigii maka marna wuxuu ahaa cahdigii madiina marka qolaba mid bay ku fasirto qolo qariyaha qaarkood waxay leeyihiin waa soo noqodkii hore maka waxaad se moodaa inay fuqahadu u badan yihiin soo noqodkii labaad ee madiina markaasaan soo noqonay dhulkii xabashida ka nimi fasallamtu calayhi waan salaamay falam yarudda calaya igamaba qaadin fa akhadanii waxa ay qabtay maa qaruba wamaa bacuda balaayadii fogeyd iyo balaayadii dhomaydbo isuu ka yimaada nabiga ilaah iga aamus rasuulka ilaah salaan kaa qaadi waayo wax weyn baa jira wey fa akhadanii waxa ay qabtay maa qaruba wamaa bacuda musiibo fog iyo mid dheer murugo hore iyo ciil dambe ama cabsi dambe fajalastu waabaan iska fadhiistay حتى إذا قضى الصلاة مركز صلاة النبي محمد دميبو قال يري إن الله عز وجل إلهي ويناي وناكسناي يحدث وحو سوكر ليا من أمره دين تيس ما يشاء وحو دوره من أمره وحيقي سوحو كان ما يشاء وحو دوره وحو دوره وحيقي سابو دي إلهي كل بسوع عسبوني سيابو كان وإنه قد حدث وحو كان من أمره isagoo diintiisa ka mid iyo cibaadadiisa alla uu takallama fi salaah ina salaada dhexdeeda lagu hadal war waxa soo cusboonaaday allah ayuu takallama fi salaah hayla yaabin amar baa dhacay ilaahay wuxuuna amray markaynu tukanaynay inaynaan cid la hadal ibnu mascuud salaamtan kaa qaadi waayey taasaa ka dambaysee la qabso wacyigelin weeye uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam asxaabtiisa wacyigelinaya wax sheegbo ay ku qancaan uu siinayo marka waxaasoo hadalay ma jebinaynin salaada sujuudu sahwina loolama imanaynin sidaa daraaddeed umuurta la saamaxay weeyaan arrinkaasi markii hore laakiin sidan uu ku dambeeyey wallahu aclam